salima inuu badbaado oo min tasxiifin tasxiif inuu ka badbaado muqalidu suxufi waa waraaqaha ama suxufta iyo kutubta kii taqliidsanayay ee iyaga un wax ka qaadanaya dadkii mutqiniinta afkooda aan xadiidkii ka dhegaysan iyo culumtii kaleba kaas inuu ka badbaadaa tasxiif way badan way yar tahaybo xataa waxa weeye had iyo goor dadka arrintoodu ay tahay inay kutubta un daalacshadeed axaadiista iyo ama culumta kale ku qaataan si ay wax kuga bartaan umuuro badan oo xaggiyo dabdinta iyo oo laga markaa iyada markaa laga qaadan jiray dadkii iyagu sugay ee waxan dabdiya itqaanka lahaa afkoodii un laga qaadan jiray markuu kutubtii un kaba qaato qaladkiisa iyo tasxiifkiisa uu badnaanaya isagoo tasxiif ugaba badbaadaa way yar tahay naadirba weeye muqalidu waa min taxriifi tasniif iyo taxriif waa taa aynu soo maray culimaduna waabay jamciyaan ee xaafidiyana way kala farqiyaan iyo ciddii bal matalan taqsiimkiisa raacday ee waa wax keliya unbay kolley wada tilmaamayaan oo waa taqyiir kelimadii ku imanaya oo halkii asiid uu ahaa dan usayd nidhaaho imaka xuruuftii waa isla mid oo wax xuruuftii oo bedelantay ma jirto laakiin xarakadii ayaa bedelantay oo xarakadii taas oo kale dee bal marka la kala qaado taxriif bay odhanayaan kolley saan kutubtii hore na ugu soo aragnay ama sharxu nukhba ama taysiirkii haddii bal matalan meeshii halkaas sitan xadiisku ahaa shay-an marka la idhaahno oo siintii isku sibay u qormaane ayaa dhibca yeelata shiin bay noqotay tadiina waa tanooye noqotay waxaa dhibciibaa isbedelay taasna tasxiif bay dhahaan laakiin kolley macno guudisa kutubtan tasxiifka ka hadashaa labadaba way wada dhigtaao markaa maaha inta badan waa wax keliya unbayin haddaba ruuxa isaga kutubta had iyo goor ka qaadanaya ee waxaa kutubta ku sugan ictimaadsanaya ee sheekadii mutqiniintayd aan bal wixii khaasatan asaasiyaadka aan kaba qaadanin taxriif si uga badbaadaa naadirba weeye marka wuxuu hi wamiluhu kaa laaxinka ah waxa la mida oo xagga in looga baqaniyo waciidkaasba inuu haleelo kula mid ah ay tahayna ruuxu inuu ka digtoonaado musaxifun kii musaxifka ahaa wandafaca aliftu waa litasniya waxaan u jeedaa tasxiifkan iyo laxnigii labadiiba taasu u wada jeeda markaa ku wada dhacaya aliftani markaa wuxuu hi wandafaca macnaa waa labadaa aynu soo maray oo waa laxnigii iyo tasxiifkii taxriifkuna tasxiifkun buu raacsan yahay waxay ku daafacmayaan macnaha ruuxu wuxuu kaga badbaadayaa binaxwi naxwo garashadii oo isagoo naxwo garanaya ma haddee naxwada inuu aada ugu xeeldheeraado ee waa adigu wixii uu bal laxni kaga badbaadayay ee uu khada marka uu hadlayo ama wax qorayo ugu dhaco uu kaga badbaadayay taasuu naxwo kaba barto kolley dee naxwadiina imika halkan sarfigiina isagunbuu raacsan yahayoo waa dee kolley waa qaybihiisa uun oo dee naxwo iyo sarfi iyo luqo wixii uu laxni ama khada ka dhaca hadalkiisa iyo qoraalkiisa uu kaga badbaadaya inuu ka barto taas buu kaga badbaadaya dee hadduu leeyahay taas isticmaal u yeesho laxniga caynkan ah inta badan kuma dhacayo walakdi waxaa kaloo uu kaga badbaadayaa qaadasho laga qaato min aladii kii xaggii wacaa dabdiyey wax oo iyada tani in markay icraab noqoto dee hadduu naxwo iyo sarfi wixii uu naxwo khada iyo laxni kaga badbaadaye uu kaba barto taa waabu iska ilaalin karaa isagoon sheekhba xadiidkii kaba qaadan laakiin maxaa jirta umuuro badan oo ina aan qiyaas gelinoo aan naxwo iyo sarfi iyo luqood aada u taqaanaa aanu kugu hanuuninahayn oonu kutusayn sidaad ugu dhawaaqaysay waayo wixii icraab iyo awaasdal kelima iyo waxyaalo dhawaaqaa jirtay imanka magacyadan oo kale iyo umuuro dee dabdin u baahan cid taqaana inaad kaba qaadato ama kutubtii culimadu ay ku dabdiyeen aad kaba qaadato uma baahan naxwo kastoo taqaano si aada ugu dhawaaqi lahayd ee bal markaas saxayd kuma tilmaamayso oo magacyadan aan arkaynoo dhami ecraabteedu dhib ma laha ecraabta waada garan kartaa laakiin kedi magaca ma siduu yahay iyo sida loogu dhawaaqayo in cid dabdisay oo ama aad afkiisa ka qaata ama kitaabkii mooyaane naxwadii iyo sarfigii iyo luqadii kuma tusayso siaad ugu dhawaaqi lahayd saa daraaddeed kagama badbaadaysid naxwadii iyo sarfigii iyo luqadii tasxiifkii ama taxriifkii laxnigun baad kaga badbaadaysaa markaan bal saddexooda kala qaadno saa daraaddeed buu leeyahy ciddii dabdisay ee waxaan weelaysay ee itqaanka lahayd ee afwaahdii mashaaikhdii dee aad iyagii waxaan u sugtay oo lagaba qaato taas baa iyadna lagaga badbaadayaa wey faqalamaa waxaa yar salima inuu ka badbaado min tasxiifin tasxiif muqalidun oo inta badan waxay leeyihiin bade xataa waxaad arkaysa rag waaweyn oo shuraaxdii axaadiista ah oy kolkol aqlaada kaba dhacdo u nisbaynayaan inay tahay arintani ugaba timi suxufu kaba qaatay kirmani bay sa waa sharax weyn oo shuraaxda bukhaaria oo maanta madbuuco mujaladaad badan kuba madbacaysan oo kutubta ugu ahamsana kaba mida sharaxa shuraaxda bukhaari dee kitaabka soo raacayaba saddexdan kitaabee fatxulbaari iyo irshaadusari iyo cumdatulqaari sharaxa soo raacade sharaxa kirmaani oo maantana madbuuco kale fawaa'id badanna leh ayaa kolkol aqlaad kaba dhacda xagga asmaada iyo waxyaalo ama umuuro xagga istilaaxa kaba dhacda ayay culimmadu u tiiriyaanay sababta qaladkaa kaba dhigaan inay tahay sababtu ay tahay alakhdu min asuxuf oo waxaa tan kuwa xambaaray ama qaladkan ku keenay suxuf waa nin imaamaha doodee iyadu intaas riwaayo u lahaayo intaas samaac u lahaa ayaa haddana ay taa leeyihiin iskaba daadee inagoo kale iyo dadka amsaasheeni oo bal markaa ruux halkaa ictimaadkiisu yahay qalad ama tasxiif si uga badbaadaa way yar tahayba lacag hoosan abi xayaan shicirkiisaas waa shicir yaroo iskaayidba dee muhim ahba marka la eego tasxiifku inta uu leeyahay inoo tilmaamaya abdixayaanna waa nin macruuf ahay oo tafsiir dee madbuuca albaxr muxeed ninka la yidhaahna waa qarnigii sideedaad ee tafsiirkaasna imaamkale weeye kolley nin cilmiga naxwada iyona imaam kuba ahaa adugu xaggaa imaam buu kuba ahaa oo dee kitaabkiisaba aad bay ugaba muuqataa kitaabkiisa ama kutubtiisan tafsiirkuu leeyahay bal nintaasuu ahaa ayaa muxuu hi idaa rumta alculuuma biduuni shaykhin dalilta can siraadi almustaqiimi watartabis lumuuru calayka xataa tasira adala min tuuma alxakiimi waa cibaarada baan ugaba jeeday macnaa umuurtii baa kaa dheehgelaysa onad kala saarhayn inaad noqoto ninkaa tuuma la odhanayo xakiimkaa mid ka halow badan markaa shaarixu muxuu ina yihi watuuma bidami lmusanaati alfawqiya wadalika anahu ra-a fii kitaabin baa wuxuu ku arkay ninkani alxabat sawdaau shifaa min kuli da dee kamana aanu qaadan de ciddii mutqiniinta afkooda waa kitaab kitaabkina dhibicda laga boodi karaa dhibicdii baa weynaan karto imika wataan qaladka kutubteedna dhacaysaan arkayno faqara'aha wuxuu aqriyay buu yihi alxayatu sawdaa bilmusanaati taxtiya faakhada xayatan sawdaaa faakalaha faqatalathu acmataha markaasuu buu qaatay abeese madow buu soo qabsayo adigu dintu dilay ayuu dee cunayba iyaduu leeyahayna waa shifaa min kuli da halkii alxabatu sawdan bu alxaya u noqotay tasxiif faqatalat halkaasiibuu ku indhabeelay kuna dhintay buu leeyahay markaasuu leeyahy haddaa dee iyaguna ictimaadsato kaas oo kale midka halow badan ayaad noqon islaaxu laxni walkhada laxnigii iyo khada-ii kitaabka dhacayay bal sii loo saxayay ee loo hagaajinayay walaxnu walkhada-u yuslaxani ونجر صخبرة يتركان واختير أن يبقى مع التضبيب وجانبا يذكر ذو التصويب bal imaka halkana wuxuu leeyahay laxnigii iyo bal in la iska jiro waa kaa inoo soo sheegay se la isaga jirayana waa ama la isaga ilaalinayana uu inoo soo sheegay bal markaa wuxuu halkan inoo sheegayaa haddii kitaabkaagiiba laxni ku sugan yahay riwaayadii sheekhaad ka warisay iyo nuskadiisiiba laxnigani uu dhaco see laga yeelayaa markaad warinayso ina rasuulka ilaahi waa taaan leenahay muu laxnin ahayn afsax albashar buu ahaa wax laxniya haddaad ka soo warisana oo de xadiidkiisii si aan sii ahayn uga aqrido aada baanay u badan tahay taase oo wacdigeed iyo khudbad iyo meel kastabaad kuba arkayo duruusbe in waxa weeye de waxaaba dhici karta inaad noqoto kuwa isaga dee rasuulka ilaahay ad waxaan jirin aad kaba sheegto xadiidkaas mankadaba caleyhi mutacamidan bay leeyiin aad hoosba gasho adee kuwaasi waciidkaas oo kale uu ku haleelo waaba suurtagal haddii khaasatan ruuxu badsadood iyo tasaawulna xaggiisa ka yimaadee ictinaanaanay kaba dhicin bal haddaba see baa lagu markaa laga yeelaya taas iyada waa midoo rasuulka ilaahay lagama soo naqlinayo dee gees kalena riwaayadaadii kumay jirin oo wixii aada warisay waxani maaho sheekh haddaad waxaan wixii aad ka warisay inaad u tiiriso haddana isaga naftiisii dee waxaan riwaayadaadii ahayn baad soo naqlinaysaa seebaa lagu hagaajinaya ti bay marka inoogaba hadaya wuxuu yihi walaxnu laxmigii iyo walkhadau khadaii yuslaxaani waa la islaaxinayaa oo in waxa weeye haddii khada meesha uu ku sugan yahay dee kaba yimi tasxiif ama taxriif ama laxni icraabeed kitaabkii ay dhacdo waa la saxayaayo si sawaabka ahayd baa loo aqriyayaa waana culimada intooda badan qowlkood weeye taas bay yidhaaheen inta badan waana laxniga aan dee macno isbedelayaa jirin laakiin kelimadii ay dee sideedii aanay ahaynba bal taas bay yidhaaheen wanajlu sakhbarata ay waqaala wuxuu yidhi najlu sakhbarata ninkaas sakhbara la odhanayay inankiisii ayaa wuxuu yihi oo waxa weya cabdullahi ibnu sakhbara waa nin taabiciya maxamed ibnu siriidna qowlka waa la qabaye yutrakaani laxniga iyo khada-a kitaabka dhacay siisii baa lagu daynayaa ayay yidhaaheen oo macnaa inay adigu waad maqashay oo sanad ku maqashay sheekhaagii si waxaan ka maqal si aanad ugu tiirin si aad u maqashay unbaaba loo aqriyayaa laakiin ibnu salax wuxuu yidhaha sida sharaxa bay nooguba sugan waa guluwi iyo xeeldheeraan lagu xeeldheeraaday un xaggii inaan macna wax lagu warin ama lafdiga un laba raaco taasba weeye laakiin qowlkoodii raajax yeelan waa kaa qowlka ka mudanna waaba kanoo wakhtiyara waxaa la doortay an yubqaa in la daayo khada-ii ama laxnigii kitaabka dhacay kitaabkii lagu daayo maca tadbiibi tadbiib iyo calaamadii tamriidka aynu soo maray dabada lagu magacaabayay taas magaceed oo iyadoo taa lagu qorayo maca tadbiibi maca kitaabati tadbiibi calayhi tadbiibkii oo dee waxa weeye isagoo la tamriidin ama calaamada tadbiibka lagu qorayo taasi iyaday jirto wajaaniban dhinac oo waa filjaanibi oo waa kitaabka dhinaciisi waa haamishkii ama xaashiyadiisiina yudkaru waa la sheegayaa dutaswiibi wixii sawaabka ahaa baa la sheegi beydka dambena muxuu inoogu sheegayaa waana tay doortaane iyada kol haddii dee waxaan riwaayadaadii ku jirood sheekii kaba maqasho ama kitaabkii uu ku sugnaa matnigii yaan lagu sixin oo yaan la bedelin waxaa dhici karta adiga naftaada inay qaladku xaggaaga yahayoo waxaan weji leh saxiixa aada u qaatay inaan wejiba lahayn uu khad ayuud bedesho taas oo haddana aada qalad ku dhacdo kale ayaaba suurtagalehe horta kelimadii ama cibaaradiiseedii ha lagu daayo matnigii taama lagu daayey xagga haamishkiisa ama xaashiyadana ha la qoro oo ha la yidhaaho saasaa riwaayada dhacday laakiin sawaabku saa weeye oo labadii maslaxaa ku wada sugan islaaxina waa ku sugan yahay dee wixii oo kutubtii on seedii laga taataaban si mu-alifiinteedii inooga soo gaadhay ama raggii ruwaadda ahaana lagu daayo waaba intaasoo taasna weji kaloon adiga ku muuqanaya leeda cid kale uga muuqatee maslaxadaasna way kuba sugantaho hadhow haddii la bedelo waxaa dhici karta wax sawaabo ahaa oo weji saxiixa lahaa in ruuxu ay la noqoto inuu qaladii u bedelo oo bal markaa taas ayaa khada ama wax qaladaba xataa uu kuba bedelo oo taasi waaba suurtagal saa daraaddeed hala daayo oo waxay doorteen calaamadii dabadna hadda tadbiirku maalin dhaweyd baan soo maraynay waa kelimadu marka ay mucarad lishaki tahay ama waxa weeyaan dee qalad ay tahay laakiin riwaayo ahaan ay saxiix ku tahay macnaheedu waa fasahaad saynu soo maray ayaa calaamadii saadkayd waa saad yar oo la dul qoro oo korkiisa lagu qoro saxa oon dhammayn saad un lagu qoro marka kelimadana ma si kastaba waa u saxiix laakiin waa waxa laga shakiyi karo waasay dee u isticmaalayeen dabada ama macno ahaan waa faasid laakiin riwaayo ahaan bay saxiix ku tahay bay calaamada ku qorayeen haddaba calaamada ha lagu qoro kitaabka dhexdiisa dusha sarena haamishkii ama xaashiyadiina ha la cadeeyo ha la yidhaha saasaa dhacday laakiin sawaabku waa taa weliba haddii riwaayo kale laga soo qaatayna aad bay uga fiicanta waa sida ugu fiicanee khada laguma saxo bal taas buuri taasay doorteen oo waktira waxaa la doortay an yubqaa in la baaqa yeeloo la daayo bacna waa khada-ii kitaabka dhexdiisa lagu daayo laakiin maca tadbiib tadbiib macay iyadoo la tamriidinayo calaamadii tadbiibka loo yeelayo wajaaniban ay wafi ljaanibi dhinacana waa kitaabka dhinaciisa oo xaashiyada ama haamishka ana yudkaru waxaa lagu sheegayaa dutaswiibi sawaabka kii u saaxiibka ahaa bal markaa wuxuu leeyahayna labadii maslaxadiina way keeni de mafsado meesha ka timaadana way kaba saareysa hadalkaa hoosena eegtaba laakiin bal sadarka ugu hooseeya idankaana kaa idin dhiibaya muxuu ihi marka ibnu salax kaba soo naqliya sadarka saddexaad ee halka ugu dambeysa waa shar ibnu salax anha ilaa ana hada ajmacu lilmaslaxa waanfa lilmanfasada yacni lima fihi min aljamci bayna alamrayn wanafyi taswid can lkitaab qaala wlأwlى sadu baabi التaغyir wاlإصلاح lianlaa yagsura calى dalika man laa yuxsin wahuwa aslamu maxaa halkaasi ay tahay maxaa idin taala maca nebiyiina nebiyada halkan joogaana msalo maxay yihiin wahuwa aslamu maca nebiyiina fayudkaru bal taa imakama sheegaya waxaa sabaabo noqon karee ilaa bal beritaa la yimaada insha allah halkan kelimada nebiyada halkan maxaa keenay weey wahuwa aslamu maca nebiyiin eegta bal taasi makaxma odhanayn insha allah lakin beritaan isweydiin doonaa bal waxaan meesha dhigayno ee sabab noqonaya ama kitaab kale kasoo helaa ama idinku dee suuraysta bal imanka waxbaa kolkol la tawahumi karaa la suuraysan karaa wajaniban yudkaru du tasiir waliyuqra الصawaabu awala wama wama saqada fi kitaabihi falyursama shadriga hore weli xagga hore inoola socdaa wuxuu ihi bal marka ay dhacdo in matnigii calaamadsiisii lagu daaye laakiin tadbiib ama calaamada dabada loo yeelo xagga xaashiyada ama haamishkana lagu qoro taasi kitaabadii ba qoraalkii ruuxii u aqriaya kitaabkiiba aqriaya muxuu yeelayaa inay matnigii waxbaa ugu qoran waa tan sabaabkiina hoosta kuba qoran seebaa loo aqriayaa inay kitaabadii bay taasi hade waa tan qiraacadii marka wuxuu ihi waliyuqra hala aqriyo oo bal markaa taas asawaabu wixii sawaabka ahaa hala aqriyo awalan marka hore oo marka hore sawaabkii hala aqriyo dabadeedna hala sheego wixii riwaayada dhacay hala sheego oo iyada qoraalkii waxaan ihi matigii ha lagu daayo sidiisiyo calaamada tadbiibka ha loo yeelo ama san imaka aynu isticmaalo ee dee beryahan damba la isticmaalay kelimadii un raqam ha loo goldhigay waaxid ama it ama raqamkeedu wuxuu keenayayo wixii sawaabkahaydna xaashiyada ama haamishka ha lagu qoro taasi qoraalkiiba iyadoo ishkaal ma laha laakiin ninku kitaabkiibu aqriyaya sanoo kale ayay kelimadii qaladkayd matigii ugaba sug hadday kuba sugan tahay oo uu aqriyayo ma qalad ku horreysiin markaasuu marka dambe sawaabka sheegi mise sawaabkiibu horta aqriyayaa si anuu rasuulka ilaahay haduu xadiidkii marfuuc ahaba yahay waxaanu odhan uga anu ugaba soo naqlin dabadeedna wixii riwaayada dhacay buu sheegayaa culimadu taa waxay raajax yeelaan horta matniga markaa ha la aqriyo isagoo adda matnigii kii khada ah ku qoran yahay sidaa sawaabka ah ha ku aqriyo markuu sawaabkii aqriyo dabadeedna ha yidhaaho de waxa weeyaan waqaca fii riwaayatina kada ama waqaca fi lkitaabi kada marka dambe oo kitaabka anigu saas weeye dee sawaabkuye laakiin riwaayadii waxa dhacay ama kitaabkii waxa kuba sugan saasaa dhacday eeyaanay dhicin siay bacdigood sameeyeen oo bacdigoodba iyagu taa doortee inuu qaladka horta aqriyan waa sidii uu maqlo xadasanaa fulanna wuu leeyahay dabadeedna uu yidhaaho arrintani waa khada eh sawaabku waa taa marka horeba si aanu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaanu odhan aanu dee ugu nisbayn horta sawaabkii ha aqriyo dabadeedna ha sheego riwaayadii oo markaa waxay noo soo baxaysaa kitaabada marka ay tahay waxa kuu horeeya shaygii khada ah matniga kuu yaala wixii sabaabka haamishku kuu yaala laakiin markay qiraano noqoto waad cagsayaysaayo kaa haamishkaad qoratay ee sawaabkaa ayaad aqri dabadeedna maxaad sheegi wixii riwaayada kuba sugnaa ama kitaabka dhacay ee dee khada loo arkayay ayaad sheegiyo saasaa kitaabkii dhacdaa lohan intaa weeye markaa shadrigan ama intiisa hore wamaa wixii ka horeeya halkii hore inoogu xidhan yahay waliyuqra ha la aqriyo asawaabu sawaabkii awalan marka hore wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa saqada wixii dhacay fii kitaabihi min kitaabihi kitaabkiisa kaba dhacayna ee aan dee layska garanayo waxaan inuu saqad kitaabkia yahay taas ee wax macanoo bedelmayay iyo waxyaalahaasi aanu jirin falyursama ha la qoro oo falyursam dheh oo dee alifta iska lidlaaqe ha la qoro oo dee ama waxa weeyaan ha lagu daro kitaabkii iyadoo waxba tambiih iyo baraarujin iyo waxyaalataasi aanay jirin oo wuxuu iyadoo shadrigana inoogu sheegayaa sheekhu kolleyna umuuro dee waa laysaga baahan yahay walow waqtigoodii de wax uu oo dhami nusqooyinka farta ah ee ruuxu qoranayo ama loo qoray uu ictimaadsanayo umuuruhu ay ahaayeen be waxa weeye haddii ay dhacdo kitaabkaagii inay kelimo ama wax dee iska macruufa oo layska garanayo inuu meesha uun kaba maqan yahay ayaa ka dhacay kitaabkii sheekaageed kaba qoratay baaba taasi ay kaba maqnida ama kaagii baabad ka heshay dee adigaaba qortay ama taasoo waxaad kaba tagtayoo meeshii kaba maqan oonad arag oo aan laakiin la garanayo waxaan inuu saqad yahay marka wuxuu leeyahay tacaynkaasa kol hadduu shay macruufa yahay oo wax iskhilaafo uu keenayo aanu jirin shaygana laba yaqaano iyadoon ina tambiih iyo waxyaaleyo laguma baraarujin inuu kitaabkii ka dhacsanaa ayaa la yskaga dari abi daud waa saaxibu sunan ayaa imaam axmed weydiiyey kolleyna waanu soo naqliyey oo imaam axmed oo sheekhiisii ahaa ayuu weydiiyey oo wuxuu ku yihi kitaabkaygii baa waxaan ka helay xajaaj can jurej de jurejna ma jire meeshii waxayd sawaabku can ibni jurej oo ibnidii baa ka dhacday kitaabkaygii baan saa ku arkay riwaayadii dee saasaan kitaabkii ku arkay ayajuusu an uslixow ibna jurej miyay ii banaan tahay waanu inoo soo naqliyey taa inaan ibnidii raaciyey nin jurej la yidha way garanayaan ninkan xajaajkani kaba warinay waa imaamkii ibnu jurej nin kale maahe miyay banaan tahay waxaan rajaynaya inaan wax ba'sii taa lahayn waayo wax la garanayo saqad cad weeye inuu waxni dhacsayn waa la garanaya shaki kumaba jiro oo waxaa yara basiidka wax macnoo xadiidkii uu kuba jiray iyo riwaayadii uu bedelayaana ma jirto marka iyada waa iska de waxa weeyaan waa iyada laiska qoraya la haleeshinaya ama haddii wuxun macnuu iskuba bedelayo kolley taa waxay doortaan asalkii siisii lagu daayo sawaabkiina waxa weeyaan la caddeeyo dee wixii saaqadka ahaana ama halkii ilxaaq aynu soo marnay iyo takhriijka aynu soo marnay si laguma caddeeyo ayay taa kala doortaan wuxuu hi wamaa saqada wixii dhacay fii kitaabihi ay min kitaabihi dhafida bimacnaa min kaba dhigo kitaabkiisa kaba dhacay ee la garanayo macruufa inuu dhacayna aan shaki ku jirin falyursam ha layska qoro ha lagu daro iyadoo waxba aan haamishka loogu qorin oo xagga haamishka aan lagu sheegin lagu baraarujin ee layska ilxaaqinayo halkii gudihii laguba qoranayo wey wamaa min aakhiri ruwaati qad saqad fabacda yacni zidhu min duni shadad bul wamaa kii saqad saqada dhacay min aakhiri ruwaati ruwaadda kuwoodii dambe ama ruwaadda koodii dambe kaba dhacay iyadoo kuwii hore ay sheegeen fabacd yani yacni dabadeed zidhu kaa ziyaadi oo ku beeri min duuni shadad xadgudub la-aan iyo iyadoo wax bal markaa shadado imaka halkan iyo xadguduboo markaa taa ka dhalanaya aanu jirin halkan inoogu sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala hadday dhacdo inuu bal adigu sanad baad leedahay dee sheekh baa adigo aad xadiidkan kaba maqasay isaguna nin kaleu ka maqlay isaguna nin kaleu ka maqlo saasu kuba socday sheekhaagii misaal ahaan adigu aad xadiidkiisii dee aad riwaayadaada ahaa ee nuskhadiisiina haysatay ayay wax ka dhaceen waxbaa ka dhacay kata xadiidkiiba ama sanadkiibay wax ka dhaceen waa wax la garanayo inuu dhacay waxaana la og yahay isaga sheekhiisu inay dad kalena adiga markuu kuu sheeg dad kalea sheekhiisii kala wariye asalkii sheekhiisa inuu ku sugan yahay ama sheekha sheekhiisio xagga sare kama maqna silsilada inteeda kale riwaayadeedu kamay dhicin ee ninkan soke ee dambe ayay riwaayadiisa wax ka dhaceen adiguna kii aad ka maqashay kan ay wax ka dhaceen buu ahaaye riwaayadiisa ay wax ka dhacsan yihin ad ogtayna sheekhiisu inaanay saqadkan aanu lahayn taasee baa lagaba yeelayaa marka waa sidee khadiib iyo ay yeeleene wuxuu leeyahay markaad halkii soo gaadho saqadku jiray kordhi ziyaadadii dee wixii saqadkii sheeg laakiin si loo garto oo dee meeshii aad u yar kala socdayna isagii baad u tiirinaysaa isagiina kamaad baqale yacnii la kale oo yacni oo inta tilaaho wixii ziyaadadii ama saqadkii isaga me dee ziyaada ma jirtee saqadkiisii raaci oo kuba dar mithaal ahaan baad ku fahmi doontaa eeg mithaalka hoose isagaaba dhigtay khadiib baa wuxuu nin abi cumar ibni mahdi la yidhaaho oo maxaamili kaba warinaya maxaamili sanadkiisii waa ilaa caaishuu gaadhsiisan yahay ilaa curwa can camra ayaa maxaa dhacay laakiin abi cumarka in camra ayaa xadiidku wuxuu a kaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam yudni ilaya ra-sahu faurajil waa xadiidka habeenka dhaweyd sooba hayneen soo maraynay xadiidku waa macruuf oo camra bintu cabdiraxmaan waxay ka warisaa caaisha caaishaana hadlaysoo leh kaana yudni kaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam yudni laakiin maxaa dhacay sheekhan khadiibee abi cumar ibnu mahdi la yidhaaho asalkiisii waa kitaabkiisii ayuu waxaaba yaalay uun caaishoo dhan ba ka dhacday oo wuxun baabay ahayd can camrata qaalat kaana rasuul llahi sala allahu calayh wasalam caaishaa meeshii kaba maqan de waana wax la garanayo iyada camra waa haweeney taabiciyada rasuulka ilaahayna zawjaadkiisii mabay ahayd welibana maxaamidi oo u sheekhaa abi cumarkan asalkiisii uu ku sugnaa ee kitaabkii markaa abi cumar unbuu kaba dhacaye nuskhadiisiie nuskadii asalka u ahaydee uu lahaa maxamidi caaisha way kuba sugnayd khadim laakiin dee asal sheekhanuu kaba maqlay sheekhana lamay socono asalkiisii uu qortay ee uu isagu nuskhadiisa ama farciisa uu kaba qortay waatanoo kuma sugna marka muxuu sameeyey oo dee kaba cabiray isagu cibaaradan buu kaba cabira eg inoo taalo ilaa curwata can camrata marka markuu camro soo gaadhay muxuu khadim yidhi yacni can caaishata yacni can caaishata waa khadim baa taa yidhi sababta muxuu taa u leeyahy hadduu markii idhaa can camrata can caaishata meeshiina uu leeyahay xadaanii abu cumar uu leeyahay dee sheekha can caaisha kamuu maqlin asalkiisiina kumama sugnaa waxaanu isagii ka maqlin buu u tiirinaya u leeyahy sidaas igu yidhi taas wey halkan kalena waxani waa saqad cad oo muuqdo bal sheekha sheekhiisna uu sheegee waa wax ka dhacay uu ninkan dambe kaba dhacay haddaba taasoo kale horta yacni intaad la timaado ku dar matigii raacso wixii dhacay oo saa ugu dar laakiin yacni daa la kaale waana saa khadib yeelo khadib baa san yeelay misaalkana khadib bay kaba soo qaataan waana kaa inoo dhigtay bal misaalkii kole daan fahmnay laqoodina aad bay isaga sahlanaane wuxuu yihi wamaa wixii qad saqada dhacay waa wixii ama lafdiga ah ama kelimo san oo kale sanad haddii matnga xadiidka wax ka dhacena waa lamid min aakhiri ruwaati ruwaadda kuwooda dambe ama kuwooda dambe iyo kuwooda dambe kaba dhacay ee ujeedadu kii hore isaga kasii horeeye uu sheegay ee kan dambe un kaba dhacay riwaayadii hore laakiin isaga asalba u ahaydna kuba sugan fabacda yacni yacni dabadeed ay faziidhu ziyaadi ka waxaa dhacay ziyaadi bacda yacni yacni dabadeed ziyaadi oo yacni inta tidhaaho wixii dhacayna sheegba min duuni shadada xadgudub laan iyadoo wax shadada iyo xadguduba halkaa kuba sugan aanu jirin weye اktilaaf alfaad shuyuukhi sheekyada alfaadaheeda oo iskhilaafkoodii ay iskhilaafayeen kolley waa saddex abeyd aan israacay waktiguna aad buu kooban yahay oo bal markaa ikhtilaaf alfaad sheikhu wuxuu u wadaano macnuhu yahay adigi saddex sheekh baabad misaal ahaan ama mid wax ka badan laba ayaad wax ka wada warisay xadiid keliyaad ka wada warinaysaa waa sheekhyadaadii sheekhyada aad ka wada warisay xadiidka waay wadaagsadeen macnina waa iskaga mid laakiin alfaada qaarkood bay ku kala duwan yihiin haddaba haddaad mid kastaba goonidiisa uga wariso xadahnaa fulan oo laftigiisi aad sheegto wax ishkaala ma laha iyagii baad israacisay oo waxaad tidhi xadahnaa fulanu wa fulanu wa fulanu xadiidka waa mid sanadka waaba mid laakiin alfaadahoodii baa yar kala duwan xaggii macnahana waa iskaga mid bal markaas eebaad alfaadiina waa adagba dee mid kastaba laftigiisii inaad soo wada naqlisood mar keliyaad matgiisa alfaado kala duwan oo dee ka wada kooban riwaayaadkii aad isu wada geyso sidee bal markaa lagu warinayo xaaladaas oo kale waa tan aan muslimna imika kuba aragno sheekhyadan badan uu jamcinayo bal taas buu inoo sheegaya wuxuu ihi sheekhu in yakhtalif hadday iskhilaafaan man siiqa waa cidan la kaxeeye la sheegay wey siiqad waa sheekhyadan ruuxani uu soo sheegay ee uu jamcinayay oo xadahanaa fulan wa fulan uu leeyahay lafdan lafdi ahaan ay isku khilaafaan oo waqtu fiih haddii mid kastaba laftigiisii la sheegaya ina ishkaal malo uma baahninba hadalkan ee laakiin waqtu fiih lagu kaaftoomo waqtu fiih bilafdi waaxidin sheekhyada mid kamida lafdigiisa lagu kaaftoomo oo aan la wada sheegin iyadoo la yihi xadahanaa fulan wa fulan wa fulan qaaluu xadahanaa fulan mid ahaan laftigiisii un haddana la dhigto kuwii kale la iskaba daayo haddii taasi ay dhacdo buu leeyahy fa suncun fa haadaa kaasi suncun waa camal iyo ficil maa nufiya aan la anfiyin oo maaha wax la yidhi ma banaana oo waa xaaraam oo ruuxu ma laha ma aha ee waa wax culimadu ay yidhaaheenba way iska banaanaanaysaayo dee midna laftigiisii waa la sheegay kuwa kalena laftigoodu wuxuu noqonayaa min baabi ariwaayati bilmacnaa ariwaaya bilmacnana waa taaan soo aragnay inay badnaan tahay ruuxii dee ehelka u ahaa marka wuxuu leeyahay camalka caynkaas haddii cid ay kuba dhacdo oonay alfaadihii kala soocsoocin sunci waxay noqon un min baabi riwaayati bilmacnayo sunci la anfiyey oo la yidhi ma jiro oo ma banaana waa mumtanic ma aha taas buu yihi horta bacna horta waa jaa-is buu leeyahay arrintu waayo min baabi riwaayati bilmacnaa bay noqon marka wuxuu hi in yakhtalif hadduu iskhilaafo mansiqa waa ciddii la kaxeeye la sheegay weeyaane mashaaikhda ahayd laftan lafdi ahaan ay isku khilaafaan waktu fiya lana kaaftoomo lafdigoodu kala duwan yahay weeye waktu fiya lagu kaaftoomana bilafdi waaxidi mid raggaa la magacaabay kaa mida lafdigiisa lagu kaaftoomo fa suncun fahaadaakaasi sun oo iktifahaasi weye iyo kaaftoonkaasi suncun waa camal iyo ficil maa nufiya aan la anfin oon la odhan ma banaana ee waxay noqon min baabi riwaayatmacnaayo waa banaan yahay baabl markaa taasi laakiin iyada markaa way ku banaan tahay inaad tidaahid xadahanaa fulan wa fulan wa fulan oo iyagoo lafdigoodii mid aanu kala duwnaa iyadood mid keliya mid lafdigiisi aad kaxayso kaba aamuso marka dambena aana sheegin inta kale min baab riwaayati bilmacna ay noqoto walow fiicantay kala saarku laakiin muxuu yihi taasi waa jawaazunbay taasi ahayd lama anfin buuo mumtanic maaha unbay arintu ayde warajaxuu laakiin waxay culimadu raajax yeeleen bayaanahu macnaa cadayntiisa la caddeeyo iskhilaafkoodii ama kii lafdigan lahaa dee bal markaas la caddeeyo maca qaalaa qaalaa maceeda lagu caddeeyo kadaaka saas oo kale maca qaala qaala maci laguba caddeeyo ee faci halkaas miimku fa'dii weeyaan xagga hoosena way saxan tahay facini yahow bal waxaad xifdidaad weelaysaa almaqaala qowlka iyo hadalka laguu sheegayo ee istilaaxan kuba tacalluqsan xifdi oo dabdi oo nin dhegaysta uunoo halkaa aan kaba soo qaadin berrina wixii ay dinigiisa kaba maqan yihiin taasaan noqonin yeeleen shak keliya lafdigii inaad kuba kaaftoonto laakiin aada caddayso lafdigiisan inuu lafdigii fulaan yahay sad muslimba kuba aragno aada jaanibka uu ilaaliyo sad kuba ilaalinaysaana bal markaa ama hadhow hadday lababa ahaayeen qaalaa dheh adigoo lafdigii caddeeyo yihi lafdu lifulan ama qaala dheh adigoo markaa khaas yeelayo ninkii lafdiga ulahaaba kuba khaas yeelaya misaalka xagga hoose idinkaba caddaanaya waxaba misaal ahaan waaba iyadoo muslim oo kale xadiis uu kaba wariyay abubakr ibn abi shayba iyo moxamed ibn lmusana iyo moxamed ibnu bashaar lafdigiina mid baa leh marka xaalada hore waaba isagoo yidhaha xadahanaa abubakr wa moxamed ibn lmusana wa moxamed ibnu bashaarin qaaluu xadahanaa fulan o aanu caddayn kii lafdiga lahaa taasi waa xaaladaha hore ulahaa fasuncu maa nufi laakiin sida fiican maxay tahay waa kii laftigasa muslimno yeela kii laftiga laba caddeeyo laba yidhaaho xadahanaa abubakr ibn abi shaybata wa moxamed ibn lmusana wa moxamed ibnu bashaarin bal markaas haddii aad doonaysa kii wa lafdu liabi bakrin ama libni abi shayba lafdiga kaasaa leh hadhow markaad halkii dambe soo gaadhay sanadka intiisi dambana maxaad odhan bal haddii waxaabaad odhan kartaa adigoo kan lafdiga lagu sheegaya qaala muslimna aan ku aragnay taas qaalo keliya oo qaala xadahanaa fulan oo waxa qaal isagii loo ifraadiyey iyagoo rag dhowraba ahaa oo xadiidka wada warinayay qaalada waa kii lafdiga lahaa kuwa kalena riwaayadooda bilmacnaa bay noqon qaalaadana wuxuu leeyahayba waa iyadoo laakiin aada caddayso laftigu inuu hebel leeyahay si aada labadoodiiba israacsato oo bal matalan xadiidkii abubakr iyo moxamed hadday wariyeen ibnu musana oo muslim idhaaho xadahanaa abubakr ibn abi shaybata wa moxamed ibn musana wa lafdu liabi bakrin uu yidhaaho ama lafdu libni abi shayba uu yidhaaho haddana markaa idhaha qaala xadahanaa fulan labadoodiiba u israaciye markaa markaa midna waa lafdigiisii ka kalena waa riwaaya bilmacna bay noqon ama halkaa qaalaa uu ka odhan lahaa qaalo keliya idhaaho saaxiba lafdi markaa qaalada faacilkeeda uu noqdo qaalaha iyada hadii la idhaha ama qaaluuna dhammaantoodba way u wada taallaa marka midna laftigiisii laakiin waa kan la sheego lafdiga inuu midleyo inay lafdigan wada lahayn taas intaas buu sheegaya wuxuu leeyahay warajaxu waxay raajax yeeleen bayaanahu macnaa waa kii lafdiga lahaa caddayntiisa la caddeeyo maca qaalaa iyadoo la odrhanayo marka dambe qaalaa waa sida khilaafkii loogama baxo culimada qaarkood baa bidiidanaa oo barhkood baa bukhaari iyo umuuraha hore ku ceebeeyeyba oo kuba inkiray laakiin qaalaa maceeda iyadoo la odrhanayo oo dee labadoodiiba bal markaa ay noqon sida wax lafdiya kii kale kadaaka saasoo kale maca qaala oo kii lafdiga laa gooni ahaan loo khaas yeelayo ee faci weela almaqaala wma yجi bاlbacض min lafdi likul jawaasuhu linaaqil اmacnaa nuqil buri marka wuxu uhi sheekhu wama kii yji albaytkan cashirka damaan raaci doonaa waqtigaa aada iga yar dhacay allah subxaana wataعala aclam الرaحmaan الرaحيim alxamdu لlah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى أشhrف الmursaliin sayidna wmulana mxamed nabiy lmy وعlى alih وصaxbi aجmaعiin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وما يجيب البعض من لفظ لكل جوازه لناقل المعنى نقل abyaadii saddexda ahayd ama labada horta hore ahayd saddex bay iyagu ku wada socdeene inoogu dambeysay naadimku raximahullahu tacaala wuxuu kaga soo hadlay bal shaksigu ama raawi hadduu xadiidkii laba sheekh iyo wax ka badanba ka wariyo labadaa sheekh iyo waxaa ka badane uu kaga warinayaana xadiidka macno way wadaagsadeene alfaadaha meelo qaarkood furuuq baa u dhaxaysa ama isku lafdi maaha bal marka isku lafdi maaha haddii uu waxa weeye uu dee mid ahaan lafdigiisii ku wariyo isagoo dhammaantoodna dee wada sheegaya bal raacinayana bal horta taas horta hadduu adigu inay way bannaan tahay buu ina soo yidhiyo kollay kaa uu lafdigiisa ku wariyey mooyaane kuwii kalena alriwaaya bilmacnaa unbay noqonayaan ee horena waxaan usoo maray ruuxii caalimkaah ee maahirkaa macrifada u lahaa inuu xadiidkii macno ku wariyaa inay u bannaan tahay oo kii uu lafdigiisa sheegay mooye kii kale min baabi riwaayati bilmacnaa bay noqon ee laakiin waxa roon weli bay raajax yeeleen inuu caddeeyo intuu magacyadoodii wada sheego bal ama uu yidhaah walafdu lifulaan hadhowna ama qaalaha ku daysto kii lafdigaa lahaaya ama qaalu ama qaala haba yidhaahday laba ahayn ama jamac ahaayeen isagoo dee aan kii lafdiga lahaa sheegay laakiin haddana iswada raaciyeybe taasi inay mudan tahay ayuu inoo soo sheegay waa inta labada beyde hore inooguba sugan beydkana wuxuu inoogu sheegayaa taa hore wuxuu aha mid baa lafdigii lahaa ka kalena ama midka kale ama inta kalena macnihii unbay lahaayeen ay la wadaagsadeen imika marka uu dee lafdigoodii ama alfaadahoodii buu isu geeyeyba oo xadiidkii alfaadii kana waa ku sugan yahay alfaadii kana way kuba sugan tahay kollayna dee hadduu taa sameeyo waxaa dhici karta in meelo qaarkood dee macno ay midkoodu kagaba warinayeen laakiin mid kastaba lafdigiisii uu la yimiba bal markaa taas oo kalena xaaladaas iyada kol haddii uu lafdigii la yimi bal ay tahayna inuu caddeeyo uu sheego dee inay macnaha ama xagga lafdiga isaga dhow yihin markaas sida meelo qaarkood abi daa-uudba wataqaaraba fi lafdi uu yidhaah ama macnahoodu mid yahay uu bayaan kaa raaciyo iyaduna kolley waxyaalihii aanu lafdigoodii usoo naqlin min baabi riwaayati bilmacnaa bay noqonoo suuradaasna way bannaan tahay buu ina odhan doonaa markaa beydkan intaasuu inoogu sheegaya wuxuu ihi wamaa wixii ama xadiidkii yeji yeji uu la imanayo raawigii uu la imanayo bal fiihi xadiidkaa dhexdiisa bilbacdi badh uu la imanayo min lafdin bacdigaasi lafdi a likullin dhammaan u sugnaaday oo labadan raawiye uu wax ka wada warinayo ama sheekh ayuu kana lafdigiisii wax ka miduu la yimi kana lafdigiisii wax ka miduu la yimiba oo midba dee laftigiisii waxbuu kalaba yimiba xadiiskuna macno waa ka wada dhexeeyo macni way wadaagsadeen haddaba ka jawaasuhu banaanidiisa ay taasi bannaan tahay inuu saa ruuxa ama raawigu sameeyo banaanidiisa ay bannaan tahay linaaqili almacna waa cinda naaqili alxadiisi bilmacna xadiiska kii macno kusoo naqlinayay agtiisa macno waa kii qabay ee isagu culimada ahaa waana intooda badnadee ay ku tegay in xadiidka macno lagu warin karoy bannaantay haddii shardigiisa la helo kaa isaga agtiia qowlkiisu kaa ahaa inay taasi bannaantay nuqila waa lasoo naqliyey oo waa wax isagana lasoo naqliyey oo iyada dee qolooyinkan le aan xadiidka laftigiisa mooye macno laguma warin karo labada suuro toona midna ma banaynayaan waxa weeye kaa isagu qabay inoo waa aktar alculamaa iyo xadiidka macne in lagu warin karo haddii aanu mid lafdigii keliya ku kaaftoomin isagoo kii kalena macnihiisii uun bal markaas dee uu la wadaagsaday oo suuradii hore wa lafdu lifulaan aanu odhan uu kana lafdigiisii wax ka mida ayuu sheegay kan kalena lafdigiisii wax ka mida ayuu sheegay alfaadahooduna dee way isku dhow yihiine laakiin xaggii macnaha waaba iskaga mid haddii uu caddeeyo iyo haddaanu caddaynba walow caddayn la-aanta dee ay barhkood yar inkireen oo ay bukhaariyo ay taas yidhaaheen ba de waa umuuro marar kaba dhacay aan toosnayna ay oo kuba ceebeeyeen bal markaa way banaan tahay markaan eegno alriwaayatu bilmacnaa inay jaa-is tahay aan eegno taas buu adigu bal imika halkan imanka abi da-uud oo kale kale waa nocyood la arko in kitaabkiisa ay kusoo noqnoqoto oo intuu idhaha xadahanaa fulanu wa fulanu ayuu wuxuu kaba cabira almacna isagoona da wax kala raacin macnaha waaxid iyo meelo qaarkood almacna macnuhuna yahay uun dee macnihii ayaa ka wada dhexeeyo xagga xadiidkoodan labadan aan jamciyey macna way wadaagsadeen alfadii markaa farqi baa udhexeeye weeye midkoodna muu odhan lafdiga hebel baalena muu odhan oo dee suuradan dambaabay kuga xambaaran tahay walo ay ixtimaalayso suuradaa horeynu soo marnay inay too midkood lafdiga leeyahay ka kalena macnaa un kula wadaagsaday yaanu sheegin be labada xaalaba way ixtimaalaysaa awqaada qaarkeedna abi daawud wuxuu kaba cabiraa dee xadasanaa fulanu wa fulanun almacnaa waaxidun macnuhu mid weeyo waaxid buu raaciyaa waa meelaha qaarkoodna iyada oo iyaga macnaha xadiidkan say ku wariyeen mid weeye laakiin markaa maxay ku cad dee lafdigii isku mid maaha lafdigiina muu odhan hebel baa lahoo kale marka waxaaba dee suurtagala ixtimaalkan dambe ah inuu lafdigan kanna lafdigiisii wax kamidii ku sugan yahay kanna lafdigiisii marka halka aanu kan kale lafdigiisa soo naqlina min baab riwaayati bilmacnaa un baabay noqon haddaba adigu bal xaaladaas iyadana walow ay caddayntu ay mudan tahay oo xataa dee hadduu kala soocayo haddaanu kala soocaynba caddayntu ay mudan tahay iyadana wuxuun baabay meeshii lafdigii la sheegay mooye intii kale ay noqonaysaa min baabi riwaayati bilmacnaa way banaan tahay buu leeyahay cinda alaktar walow dee bacdigood iyada suuradan caddayn uun doonaya ama lafdi in lagu gaabsada ay jiraysa qolooyinka macnaha laguma warin kara lahaa xadiidka wama xadiidkii kolley lafdigu suu ku laqbeeyey maadan wuxuu bimacnaa manbuu ka dhigo raawi ayuu kaba dhigay saasuu yihi alraawi aladi yaji-u uu imanayo fii riwaayati haddana bilbacdi waa inuu ficil dambe qadare bal waxaan ku daysanaa taro wamaa bacnaa ama xadiidkii iyo riwaayadii wey yaji yaji-u uu imanayo halkan markaa jara majruuran ficilkan iskaga tacalluqdino ama ku tacalluqan iska qadareenaa si tarkiibku inoogu hagaago inagoon raacin shaarixa wamaa wixii yaji-u ama xadiidkii yaji-u imanayo oo fiih isaga dhexdiisa ama dee waxa weeye dee ama yaji uu la imanayo raawigii fiihi isaga dhexdiisa xadiidka bilbacdi badh uu la imanayo oo min lafdin lafdi ah bacdigaasi likullin likullin min ashaykhayn ama dee min ashuyuukh labadan sheekh ama waxa ka badan oo xadiidka ka wariyey dee lafdi dhammaantoodba u wada sugnaaday wax ka mida bacdi ka mida uu la imanayo oo kana lafdigiisiibuu bacdigii la yimi kana laftigiisii bacdigii buu la yimi kolley dee macnana ku laftigiisa warinaya mooye ka kale weeye laakiin midkooda un laftigiisii maasa suurada hore ee kan laftigiisiina wax waa kaga sugan yihiin kan laftigiisiina wax waa kaga sugan yihiin xadiidkana si guud way u wada wariyeen haddaba ka jawaasuhu banaanidiisa ay taasi banaan tahay xaaladaa wey oo macnaa sida jawaasu ma dukir linaaqil ilmacnaa ay waa cinda naaqil ilmacnaa xadiidka kii macno kusoo naqlinaya agtiisa macnaa waa xadiidka kii qabay in macno lagu warin karo haddii shardigiisii la helo taas ka agtiisa inay taasi banaan tahay nuqila waa lasoo naqliyo macnaa ninka ciddii qabtay ee aktar alculamo ahayd xadiidka macno in lagu warin karo suuradan way banaynayaan walow ay dee bayaan way mudan tahay oo de haddii aan xataa la cadayna suurada way banaynaya si abi daawud iya baan sheegnay de inay kitaabkiisa dhacdo aziyaadatu fi nasabi wagayrihi ziyaadadii nasabkii raawiga ama sheekha cidda ka sareysa nasabkiisa la ziyaadinayey lagu kordhinayey nasabkii fii nasabi sheikh iyo wagayrih macnaa sheekha iyo dee ciddii kale kaba sarreysay baa adigu ziyaadadii wax lagu siyaadinayay nasabkoodii iyo abtirsiintoodii bal taas buu xukunkeeda iyo waxa uu tahay ayuu meeshan maxalkeedii yahay oo kagaba hadlaya oo waxa weeyaan kale kitaabkii kalena waan kusoo aragnay suuradan ee walow taa horeba imaka tan aan kaba soo baxnayba adigu aan kusoo aragnay oo waxa ay tahay sheekhaagii iyada waa sheekhaagii nasabkiisa magaciisa sheegitaankii ama kunyadii ama nisbadiisa waxaasoo dhami waxaad maqasho sheekha aad ka maqashay may ahayn oo aada isaga riwaayadiisa aada ka warinayso la yidhaaho intii aad ka maqashay in ku dayso oo waxaad adigu la imanayso adaa sheekhaagii tilmaami magaciisii sheegi nisbadiisii sheegi markaa taa tasarufkeeda adaa leh oo xadaثanaa fulan ibnu fulan ilfulaniy abu fulan iyo taa adigaa leho waayo adaa lehe wax riwaayadaadii ku jira oo aada maqashay oo markaa lagu yidhaha intii samaacaaga ahayd ku gaabsan ma aha laakiin sheekhaba wixii ka sarreeyey oo sheekha sheekhiisii cidda ka dambaysay ah dee magaciisa la sheegaya iyo nisbadiisa la sheegaya wuxuu ku jiraa riwaayadii wixii aada maqasheed sheekhaaga ka maqashay ama asalkan aada raacayso dee aada ka naqlinaysa adugu bal taasuu kuba jira oo bal markaa suuradaas baa haddaba iyada gees marka la eego riwaayo ahaan dee intii samaacaagii ahayd inaad ku gaabsato weeye oo intii samaacaagii ahayd aanad wax ku darin adigoon kala faslin ahayn si aanad waxaanu sheekhaagii oo dhan aanad uga soo naqlin oonad ugu tiirin oo hadduu sheekhaagii bal matalan xadahanaa maxamed keliya ku daysay oo bal markaa adigu aad tilaahid xadahanaa maxamed ibnu cabdilaahi buu yidhi ne isagaad leedahay xadahanaa fulan qaala xadahanaa maxamed ibnu cabdilaahi oo dee intan cabdulaahigan aada kuba dartay kol haddii aanu riwaayadaadii ku jirin maqalkaagii sheekh aanu ku jirin aada leedahayna isagaa yidhi dee meeshii kadib baa meeshii imanaya markaa taas malihid weeye haddaba hadday dhacdo ruuxii saasoo kale maxamed mujaradaba cidiyo aan la garanahayn sheekhna intaa ku gaabsaday aada doonaysana inaad bal ninkani uu yahay ku yahay aada sheegto maxaad yeelaysaa si aada ninkiina u tacriifiso riwaayadiina aanad ugu darin oo sheekhii aanad uga soo naqlin waxaanu ku odhan tiibuu markaa imaka halkan uu sheegaya kaga hadlaano waa dee asaaniidda inaga kutubteenun caadiga ma waa kutubtan asaaniidda waxyaalaha dhacaya taasba weeye marka wuxuu ihi sheekhu raximah اllahu tacaala yaziidu uu siyaadinayaa fi nasabi waa nisbooyinka yama nasabkii man shaksigii qad fasala soocay aliftu waa lilidlaaqe oo intan uu isagu siyaadiyey ka soocay intii uu maqlay ee samaaciisa ahayd kaga soocay bianna lafdiga anna kaga soocay yacni yacni ku soocay oo kaga soocay huwa lafdiga huwa kabaamo damiirkaa kaga soocay iyo walad waa luqatun fi ladiya kii isagu shaakala u munaasibkaa taas ee iyaduna keenayay uun bal waxaan laskordhiye iyo intii lagu taamiyey lagu kii lagu taamyeelayay in la kala gooyo lagu kala sooco baltaabood waa waxaan filayaa dee waa waxaynu hore usoo yar aragnayba oo ruuxii dee taasoo arkay imikana aad uu markaa fahamkiisii ama uu dee yartaasi waxay la tahay ay fiican tahay buu fahamsanaa ama uu suuraysanayee masalan ruuxii haddii uu sheekhaagii uu sheekhiisii ama cid ka dambeysay dee ayuu sanadkiisii sheegay magaciisii waa sheegay ama magaciiyo magacii aabihii laakiin kollay dad magacaa la wadaagsanaya jiro oo waxaa loo baahan yahay tacriif intaa ka badan iyada malihid baa nidhi inuu ruuxu intuu iska dhammeeyo un isagoo dee le hebel baan saa kaba maqlay magaciisii uu iska dhammeeyo oonu kala soocin ma laho waxay noqonaysaa waxaanu sheekhiisii oo dhan inuu ka yeedhsiinayo oonu oo dhan ka yeedhsiinayo laakiin muxuu samaynayaa kol haddii si samaaciina uu gaabsaday intii uu maqlay gees kalena tacriifkii iyo wixii la doonaya amaba caddayntii ay meesha u xasisho anna ayuu la iman oo muxuu odhan halkay ka ahayd xadahanaa fulan qaala xadahanaa fulan ibnu fulan ay kaba ahayd ayuu odhanayaa xadahanaa fulan ana fulana bna fulanin xadaahu ee ku bedeli sloobkii ana fulana bna fulan markaa isaga wuxuu ka dhiga wuxuu xaggiisa ka sheegaya markaa imika meeshii kuma jirta hebel baan ka maqlay saasoo wuxuu yihi hebel hebel baa ii waramaye xadahanaa fulan ana fulana bna fulan markaa fulan ibnu fulan waa imika isaga tasmiyadiisii ana fulana bna fulan min fulaniya xadaahu waa anadu waa say u imanayso amase muxuu odhanaya xadahanaa fulan qaala xadahanaa maxamed matalan maxamedkana dee inuu cabdilaahi baaba la yidhaha misalaan ka soo qaad oo uu dhaho xadahanaa fulan qaala xadahanaa fulan xadahanaa maxamed yacni bna cabdilaahi oo yacni uu halkaas soo geliyo oo yacni uu ku kala sooco intii uu isagu kordhiyey iyo intii samaaciisa ahayd amase huwo oo uu yidhaaha suuradaa horeyn haynayba xadahanaa fulan matalan qaala xadahanaa muxamedu huwa bnu cabdillaahi oo huwa uu halkaa geliyo inahaas iyo wixii u la midka ah sa ay tafsiiriyo laba yidhaaho xadaثna mحamedin ay ibn cabdilaahi ayba hadduu soo geliyo iyo tafsiiriyada ahayd iyadna waxaa dee la cadayn meeshii uu kala gooyey uu kala soocay marka riwaayadiina intii uu maqlay buu ku gaabsaday wixii looga baahnaa intaa in ka ziyaadsanna waa kan ziyaadadii habkan uu la yimi hadalkii hore uu kaga reebayo oo uu kaga goynayo oonay riwaayadiisii gelahayn bal taas sidaasuu la imanaya laakiin isma raacinayo uun isagoo mحamed un maqle haduu yidhah qaala xadaثna mحamed iبn cabdالlahi dee muu odhan hadalkan isagina wuxuu leeyahy isagaa yidhi oon kaba maqlay dee arrintii markaa been bay noqonaysaa yaziidu fi nasabi nasabka marka waa asaaniida loogu bahanya hadiyo goorna waa huwadan iyo yacnidan iyo taas soo gasha dee muslim bay makaan subxaanan ku araragno taas bay tahay oo sababtu waa ilaalintahay culimadu iyo cinaayadoodii iyo xirsigoodii bal faa'iidadiina ay doonayeen inay u sheegaan dee ay dhowrayeenno wixii ay maqleen aanay waxba ku kordhinahaynba yaziidu uu ziyaadinayaayo fi nasabi waa nasabka raawiga ama sheekha ciddii ka sarraysay weeye maha sheekhi ee waa sheekha ciddii ka sarraysayba nasabkiisii wuxuu uu siyaadin oo uu taam yeeli man ruuxii qad fasala soocay ziyaadinaya qad fasala soocay ee waxa weeyaan intan uu ziyaadiyey ka soocay wixii uu ku taam ku siyaadinayay masiidka ama fatima lagu taam yeelayay bianna anna lafdigaasa ku soocay yacni amase yacni ku soocay huwa ama lafdigaa huwa iyo waladkii ama aladii kii shaakala alfaadahan u munaasibkee keenaya uun in hadalkii lagu kala gooyo keenaya wain yutima nasaban fii awali juz-in faqad fajawizan waasjiri wuxuu ihi sheekhu raximah اllahu tacaala wain yutima hadduu sheekhu taam yeelo nasaban nasabka dee sheekhiisii iyo ciddii kaba sarraysay oo xadiiska kaba warinayay fii awali juz-in juz ama kitaabka bilowgiisa oo xadiidkii ugu horreeyuu taam yeelay faqad oo keliya adigina axaadiistii dambaad warinaysaa fajawisan baneed taamyeelkaasiyo in layska dhammeeyo wa asdil idlaaqna taasoo iska sii daayo wax mudlaqa kaba dhigo macnaa badnayntaas haqaydin oo faslin la kala fasliyo oo anna iyo yacni iyo huwa lagu kala fasliyo wixii la midkaa waxba taa ha ku qaydine hadduu fasligaa la yimaado iyo haddaanu faslinna waa ka marka horeba maqlay eh waa bannaan tahay saa kubadda walow xaafid alciraaqiyo uu doorto kolleyba faslintu inay mudan tahay halkana wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala bal sheekh baad kitaab ka warisay kitaabkani jus wuxuu gaba cabiray de waxaa dhici karta juskii sheekho kala duwanba ma laha sanadkee marka hore sheekh keliya juskan lahaa sheekhaasuu juskan kaba wariyey isagu adiguna waad kasii warisay marka bal axaadiista dambe mooyaane dee juskan xadiiska ko markaa sanadkiisa ugu horeeya ama sheekha ugu horeeya sheekh keliyaba wayo ninkani kaba wariyey bal masalan markaa markii ugu horreeyey uu xadiidkii koobaad buu dhammeeyey sheekha uu kitaabkan ka warinaya ama juskan magaciisii oo dhan iyo abtirsiintiisii uu dhameeyey laakiin axaadiista inteedii dambe magaciisunbuu kuba gaabsaday haddaad juska sidiisii ku wada warinayso dee kolley dariiqiisun baabad raacaysaayo dee waaba dee dariiqii aada raaci lahayd laakiin axaadiistii baad googoysayoo kii ko dhammaanteed ma wada warinay sidee kuwa dee intaad kala kaxkaxaysayba kii magacu isagoo dhan uu la socday xadiiskii uu la socday ugu horreeya xadiis aan ahayn oo magacoo keliya uu laba socdo ayaa doonaysaa inaad wariso markaa suuradani waxay leeyihin suurada hore way ka duwanto meeshii maqal aada sheekha ka maqashay nasabkii oo dhami waa jiraa xadiiskan yaanaad ku maqlin ba xadiiskii ka horreeyaad kuwa maqashay markaa suurada xadiiskaa dambe magacii laba socon magacii oo dham iyo magacii oo keliya laba socdo haddaad iska dhamaysato dene waa waxaad sheekii ka maqashay sheekhi waxaanu odhan kamaad yeedhsiin eh ama umaad tirin waxaanad odhan waad ka maqashay xadiidkan yaad ku maqlin xadiidkii kalead kuba maqashay markaa suuradaasi way banaantay walow haddana fasliga uu xaafid alciraaqi iyo idhaho uba doorto bal xagga hoseeg misaalka uu yar dhigtay misaalu dalika an yarwiya zaydun juz-an can ilfuraawiyi inuu kaba wariyo kalley zayd d hadduu iskaba tuuree suurada misaalkan waxaa lahaa oo kale ibnu salax baa lahaa isagaana dee sheekhan kaba warinayoo lahaaba haddii aan kasoo qaado xadiidka ama axaadiisan kaba wariyo sheekhaas oo raggii muslim kitaabkiisa inoo soo naqlisaya kaba mid ah oo fayaquula fii awalihi أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان marka جز baa saasa xadيiثkii koobaad saasu ku yihi ويقول في باقي أحاadيث intii kalena مxuu ku gaabsaday أخبرنا منصور فيجuز لمن سمع ذلك الجزء جزkaa ninkii مقلe مxaa u banaan أن يرويa عن زaيد الأحاadيث التي بعد الأول waa أحاadيثa ka hore ee magaca uu la wada socday isagoo dhan ka dambaysay mutafariqatan iyagoo baahsanoo wayaquula fi kuli waaxidi minha akhbarana fulanu qaala akhbarana abu bakri mansuur bn cabdilmuncim ibn cabdillahi taas idhaah sababtuna waxa weeye dee markii hore ayuu maqlay oo kol hadduu hore ugaba maqlay sheekhii uu ka maq wax laga maqlay tahay wax laga maqlo riwaayadii ku jira xadiidkan dee axaadiis badanuu la socday mid ka horeeyaha kuba sheegabe marka kol haddii mar un laga maqlay xadiidkii haddii layska idlaaqo dhib ma laha taas ee tala diidan yahay adoon marna kaba maqlin xaggaaga un inaad kaba kordhiso adigoon kala faslintaaba wey intaas wey wain yutima hadduu taam yeelo nasaba nasab uu taam yeelo waa raawigii fii awalin nasab sheekh sheekhiisiiba ahaa fii awali juz-in juz bilowgii ama xadiiska ugu horeeyay juska faqad oo keliya fajawizan axaadiistii dambe uu magacun kuba gaabsaday in layska taam yeelo nasabkii iyada taas banee wasil ilaaqna oo ujeedadu in lagu qaydo faslin iyo waxaa ka ilaaqo hadduu fasliyo haddaanu faslinba labada xaalaba way banaantay wey wain yasuq libacdi matn wadakar lafd alxadiidi fatamaamuhu xadar waqiila biljawaazi liladii caraf wاlmkhlaص اqtisaaصu dalika اdarf wabacda lafdat اlxadiidi yujlabu tamaamuhu kada fadaa muntakhabu halkana masalo kalo inu kole kitaabkii kalena kusoo aragnay ayuu inoogu sheegay kolle masaaishan waan soo wada aragnaybe wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala wain yasuq raawigu hadduu kaxeeyo macnaa sheego weeye libacdi matin matin bacdigii macnaa sanadkii buu sheegay horta xadiidkiina in kamiduu sheegay wadakara waxaanu sheegay markaa markuu xadiidka bacdigii sheegay darafun buu sheegay muu dhammayne lafdalxadiisi xadiidka lafdigiisi maaha lafdigii oo dhan buu wada sheegay macnaa waa cibaaradana alxadiisa alxadiisa bituuli ama alxadiisa intaasun baabuu yihi fatamaamuhu tamaamyeelkiisa la taam yeelo ninkii saa ku maqlay uu xadiiskii oo dhan wada sheego oo wada taam yeelo isagoo sheekii kasoo naqlinaya inxadarakaasi waa reebtoomo shay mumtanica weeye oo wax banaan ma aha waqiila taasi waa mido waa qowlkoodii ay u badnaayeen waqiila waxaa la yihi biljawaasi bijawaasilitmaami taamyeel xadiidkii la taam yeela banaanideed baa la yidhi ay bannaan tahay liladii kii ay u bannaan tahay carafa garanaya xadiidkan laftigiisao dhan garanayay oo dabdinayo kaasi garanaya lafdiga xadiidka inuu taam yeelo banaanideedna waa la yidhi laakiin walmakhlasu waxa lagaga badbaadayo lagaga fakanayo dee khilaafkani waxa weeye in la taam yeelo ma aha xataa hadduu garanaye waa iqtisaasu dalika adaraf waa ninkii doonayay inuu taam yeelo wixii dee makhlaska iyo fakasho uu khilaafkan iyo ma banaanada kaga fakado u noqonayo waxa weeye iqtisaasu dalika adarafi waa intan ama bacdigan sheekhu uu sheegay xadiidka kaba mid ah horta la raaco la sheego deetana cibaaradii alxadiisana horta la raaciyo wa bacda lafdati alxadiisi marka alxadiisa lafdadiisa dabadeedna yujlabu la keeno tamaamuhu xadiidka intiisii kale la sheego keenida lasoo jeedaya waa taa jeedide iyadoo uu odhanayo weliba ruuxu tamaamuhu wa tamaamuhu xadiidka wuxuu ku taab noqonaya masatimadiisu kadaasaa weeye fadaa saniica caynkaasa ee xadiidkii markaa uu ku dhammaynayo isagoon dee ku darahayn markaa siisio isagoon mar keliya aan iswada raacinahayn oo markaas horta ku gaabsanaya intii uu sheekhiisa kaga maqlay saniica caynkaasi muntakhabu kula doortay weeye oo la xushoo bacna mukhtaara saddexa waan israaciyo waa isla macno saddex beed wax kaliya inoo tilmaamaya hore usoo aragnay waxa maxaa macnuu yahay sheekh baad xadiidkaa maqashay waad wari u warinaya horta sanadkiisii buu aqriyey xadahanaa fulan can fulan can fulan can fulan buu yihi waanad maqlaysaa de waa sheekhaagii xadiidkii markii lasoo gaadhay ayaa misaal ahaan waxaa buu yihiba inama alacmaalu bاniyaati wainama likuli imri'in ma nawa alxadiisa xadiidkii buu intaa intuu sheegay ayaan intii kale sheegine laakiin cibaadadan buu raaciyaya alxadiisa oo macnaa alxadiisa biduli ama wadakar alxadiisa cibaaro saasay nisan sheekhiisiibuu kaba soo noqonaya adigiiba xadiidkii haddaba warinaya iyada markaasin haddii dee aada siisin kuga wariso waa wax kuu banaano waa sidaad maqashay samaaci baa la doonaya kolley dee samaacu inaanay waxyaala gorin tazayudaad iyo wax lagu birbiriyo waxaasi aanay dhicin wixii aada maqashay marka haddii bal ay dhacdo ruuxu intuu sanadkii kaxeeyo waa ninkii saa ku mariya xadiiskii uu xadiiskii inay alxadiisana waa maqlaya uu iska dhameeyo inama cala alacmaal binyaat wainama likuli mrimaanowa faman kaatahu hijratu taasoo kale uu xadiiskii ilaa akhirkiisii aqriyo iyadoo taasi wax u banaan maaha waayo waxaanay ugu banaanayn sheekhan wuxuu leeyahay xadahanaa fulan buu leeyahay cibaaradii sheekhuna inbuu maqlay inta kale kamuu maqlin waxaa suurtagalana inay riwaayada xataa farqiyo intanuu isagu ku taam yeelayo saa uu sheekhiisaasi kuga warinaya riwaayadiisa aydna farqiya ay udhexeeyaan waa suurtagal marka taamyeelkan uu isagu xaggiisa ka taam yeelay dee wuxuu maqlay maa horta taam ma laha bacd alculamaana waa tan qiilada uu soo naqlinaye bal markaa waxa ay yidhaaheenba hadduu ninkan dee muxadiska iyo kan saamiciba xadiidka ay isla garanayeen oo niman xadiiskan laftigiisa wada og ay ahaayeen oo saa ku taam yeelo way banaantay waa bacdigood yidhi kallayna waxaan kusoo aragnay ibnu kasiir haddaa xusuusantihiin tafsiir kale uu gelinayo uu isagu lahaa waa xaggiisa uu kalaba yimi haddii laba yidhaaho dee hadduu mar kale oon markaa ahayn majliska majliska aan ahayn ama intii halkaa la fadhiyey mar kaba horeysay ayuu xadiiska o dhan sheekha ka wada maqlay markii dambe uu warinayeyna waa kan intuu in sheegay yidhi alxadiida suurada eg sheekhay waxbuu ka maqlay xadiiska o dhan uu ka maqlay yaanu majliskaa kaga maqlin ama markaa xadiidka uu sheegay yaanu kaba maqlin be kol hadduu hore isaga ugaba maqlay laftigiisii marka hadduu taam yeelu dhameeyo way banaantay waa hadal aynu baaciska ku arag ama ibnu kasiir mukhtasarkiisa kuba yaalay bal horta taas weeye xukunku haddaba bal seebaa dee laakiin ruuxu markuu doonayo xadiidkii inuu dhameeyo aanu ugu dhac ahayno waxaan la yidhi waa mamnuuco ma laha gees kalena dhammayntii xadiidka ay u suurto gelaysaa tii buu sheegayoo waxay tahay halkaa awalmakhlasyo inta ka dambaysa waxay tahay arrintu horta inuu sanadkiisii dhammaysto matagii intii sheekhiisu sheegayna sheego markaasna uu cibaaradii sheegu yihi alxadiida dabadeedna uu halkaa eeg u kala goynayaa uu taam yeelo uu yidhaaho watamaamuhu markaa xadiidka tamaamkiisuna saa iyo saa weeye oo intaa cibaarada watamaamuhu uu soo gashada alxadiida dabadeed markuu intii sheego ee uu ku gaabsado uu yidhaho wadakara alxadiida naama alxadiida bituulihi baa sheekhi yidhi uu yidhaho watamaamuhu xadiidka tamaamkiisina wuxuu noqon ama intii ka harhsanayd intaasay noqon markaa igu kala soocay riwaayadii hore kumuu darin